galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin arbacaa bisha janawari ee sanadka cusub waa afar sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dotcom idaacadeena galabnimo waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo sahra ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah qarax baabuur oo magaalada muqdisho ka dhacay islamarkaana waxyeello soo gaadhsiiyey shaqaale ka tirsan ilaalada xarunta hay-adda u n d b ee qaramada midoobe gaari baa lagu xiray miino gaarigaasna wuxuu aaday garaash uu ku xaroon lahaa kadibna waa qarxay wax dhimasho ahi ma jiraan dhaawucuna waa afar qofood qof baa daran dhaawaca
waxaa kaloon idiin haynaa munaasabad taariikhi ah oo ka dhacday gobolka minnesota halkaasi oo si rasmiya loo dhaariyey gabadhii ugu horraysay ee soomaali ah ee ka mid noqota aqalka sharci dejinta ee gobolka minnesota aad iyo aadaan u faraxsanahay alxamdulilaah aad iyo aad maalin qurux badanay ahayd dad aad iyo aad u kala duwan oo tiro badan aa noogala soo qayb galay maalin taariikhi ah waaye
waxaa kale oo aannu idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha oo maanta oo kale aad nooga barateen daaraha werweraya iyo dhulkaa quruxda loo weelay haddii aanay dad weeheshadaan ahayn waa wax kumataa leh sacabkaan idiin wada tunnay yadweliya moodeene in walgada barkeed naga dhab yahay bal aan isweyddiinno sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
afar ka tirsan shaqaalaha ilaalada xarunta hay-adda qaramada midoobe ee u n d b ayaa ku dhaawacmay qarax baabuur oo ka dhacay garaash ku dhex yaalla xarunta hay-addaasi ee magaalada muqdisho qaraxan ayaa la sheegay in uu saarnaa baabuur lasoo dhigay gudaha goobta baabuurta la dhigto ee xaruntaasi u n d b dhammaan afarta qof ee dhaawacmay ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin shaqaalaha ilaalada ah ama wawaardiyaasha oo yihiin soomaali islamarkaasina mid ka mida la sheegay dhaawiciisu inuu aada halisu yahay ciidamada ammaanka ayaa sheegay inay qabteen sagaal qof oo lala xidhiidhinayo qaraxaasi kuwaasi oo laga qabtay garaash la sheegay inuu hore u yaalay baabuurkaasi qarxay
ilhaan cumar oo taariikhda maraykanka gashay kadib markii ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah islamarkaana muslim ah oo doorashada golaha senatka ee gobolka minnesota ku guulaysataa ayaa shalay loo dhaariyey xildhibaannimada gobolkaasi munaasabadda dhaarinta xubnaha cusub ee golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota ayaa lagu qabtay xarunta golahaasi ilhaan ayaa kitaab qur-aana gacanta saartay markii la dhaarinaya waxayna si toosa u bilaabaysaa howlaha xilka cusub ee loo doortay
ururka ugu weyn mucaaradka dalka syriya ayaa sheegay inaanay ka qayb geli doonin shirka wadahadallada nabadda ee ruushku dhexdhexaadiyaha ka yahay ee lagu wada in dhammaadka bishan uu ka furmo magaalada astaana ee caasimadda dalka kasakhistan iyagoo sabab ka dhigtay in ay tallaabadaasi kaga jawaab celinayaan qalalaase ay sheegeen dowladdu inay ku lug leedahay mucaaradka ayaa ka cabanaya duqaymo xagga cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka ee xukuumadda madaxweyne bashaar al asad ay ka geysanayso xaafadda waadibaraad ah oo ah deegaan ay mucaaradku gacanta ku hayaan islamarkaana ka tirsan magaalo ku dhow caasimadda dalkaasi ee dimashik
wasiirka arrimaha dibadda turkiga mevlud javish oglo ayaa sheegay in mas-uuliyiinta turkigu ay aqoonsadeen ninkii fuliyey weerar lagu dilay sagaal iyo soddon qof oo habeenkii sanadka cusub lagu qaaday goob lagu caweeye oo ku taalla magaalada istanbul javish oglo ayaa hadalkan ku sheegay waraysi uu siiyey wakaaladda wararka ee turkiga ee anadalu hase yeeshee ma uuna magacaabin qofka weerarka fuliyey mas-uuliyiinta turkiga ayaa raadinayay qofka weerarkaasi geystay tan iyo subaxnimadii hore axaddii markaasi oo uu ka baxsaday baarkii uu weeraray ee riena warbaahinta turkiga ayaa talaadadii baahiyey muuqaal ninkan ay sheegeen inuu yahay kan weerarka fuliye oo socday agagaarka fagaaraha tagsiima istanbul macadda wakhtiga la duubay muuqaalkaasi wakaaladda wararka anadalu ayaa sidoo kale maanta sheegtay in mas-uuliyiintu ay xireen shan qof oo kale oo lala xidhiidhinayo weerarkaas
halkaasi dhegaystayaal aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a sidii aad warkaba ku maqlayseen afar ka tirsan ilaalada hay-adda qaramada midoobe ee u n d b ayaa ku dhaawacmay qarax baabuur oo maanta ka dhacay garaash ay isticmaalaan baabuurta hay-addaasi oo ku dhegan xarunta magaaladaasi ee muqdisho xarunta hay-addaasi ee magaalada muqdisho saraakiisha dowladda ayaa sheegay inay dad u soo qabteen weerarkaasi warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste afar qof oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka soomaalida ee ilaaliya xarunta hay-adda u n d b ee qaramada midoobay cabdi cali ayaa ku dhaawacmay gaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa ee ku qarxay garaash ku yaala xarunta hay-adda u n d b ee magaalada muqdisho ciidamada amniga ayaa xirxiray ku dhowaad sagaal ruux oo ku sugnaa garaashka baabuurta lagu xareeya ee ku yaala kilomitir for kaasoo la sheegay in gaariga qaraxa lagu soo xiray uu ku hoyday habeenkii xalay ahaa ciidanka ayaa weli baaritaan ku wada dadka laga soo qabtay garaashka iyadoo ay weydiinayaan waxa ay ka og yihiin gaariga xalay garaashka ku hoyday haddana saakay ku qarxay garaashka xarunta u n d b ee muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa v o a uga waramay qaabka ay wax u dhaceen iyo khasaaraha inta uu leegyahay arrintan waxay u dhacday gaari baa lagu xiray miino gaarigaasna wuxuu aaday garaashuu ku xaron lahaa kadibna waa qarxay wax dhimasho ahi ma jiraan dhaawucuna waa afar qofood qof baa daran dhaawaca xaaladuna saas bay ahayd wax kaloo dhibaataana adeer maysan jirin gaariga goob bannaan ahaa la dhigay saasay qolooyinkii cadowga ahaayay miinada ugu xidheen gaarigu xaggee ku dhex qarxay gaariga garaash oo qolooyinkan u n d b ay lahaayeen ayuu ku qarxay marka dhaawacasun baana ka dhashay ciidamada wax howlgala ma sameeyeen isla garaashkii gaariga lagu hagaajinayay bay kasoo xirxireen ilaa ku dhawaad sagaal qofood waayo geerish buu farsamo u yaalay gaariga lagu xiray miinadu ciidanka nabad sugiddana way ka jawaabeen baaritaan kadibna waa idinla wadaageen meesha ka soo baxaa insha alla jira dhanka kale saraakiisha hay-adda u n d b ee qaramada midoobay ayaa ilaa iyo iminka ka hadlin qaraxa ka dhacay garaashka ay ku xaraystaan gawaaridooda ee ku dhex yaala xarunta u n d b sagaal iyo tobankii juun sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka ayaa horay weeraro khasaare xoogan geystay loogu qaaday xarunta u n d b waxaana weerarkaasi ku qaaday ururka al-shabaab xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a magaalada afgooye ayaa bartilmaameed u ahayd weeraro isxixiga oo al-shabaab ay ku soo qaadaysay bilihii u dambeysay waxaana weeraradaasi ku dhintay askar iyo saraakiil intaba dhinaca kalena mas-uuliyiinta degmada ayaa sheegay in ay deegaanka saamaysay abaar iyo biyo lacabo oo nadiifa oo la waayo cabdilaahi xuseen cabdi toogane waa gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka degmada afgooye waryahayga caashe ibraahim aadan ayuu uga waramay xaaladda amniga iyo tan bini aadanimo ee degmada afgooye xaaladda guud ay ku sugantaha degmada afgoye waa xaalad aada u wanaagsan ammaankeedu wuu wanaagsan yahay muddo adiga laga joogo maaragtay hal asbuuc ka hor ayaa waxaa ka dhacda xoogaa dhaqdhaqaaq ayaa ka dhacay xoogaa yaro colaado way ka bilbilowdeen haddana alxamdulilah ilaahay baa damiyey hadda way degan tahay xagga jawiga ammaanka hadda wuu degan yahay alxamdulilah dhanka kaleeto abaaraha ka jira dhammaan gobolka shabeellaha hoose waa abaaro saameeyey waa roob yaraan aada u ba-an ayaa ka dhacday webigii oo la lagu tashanayay haddii roobku yaraadaan in macnaha lagu fakadana webigii ma laha oo waa maran yahay marka in adeereeyo xaalad aada u ba-an ayaa ka jirta gobolka shabeellaha hoose khaasatan degmada afgooye xaalad aan caadi ahaynaa ka taagan oo abaara xaggooda ah ma garatay abaartaad sheegaysaa maxaa sal looga dhigayaa maxaa ugu wacan baa la leeyahay waxa abaartu waxay ka timiday amuur rabaaniya weeye wax hadda bini aadan oo wax ka qaban kara ma ahan abaartaasi waayo webigu wuxuu ka yimaadaa markii roob doo ayaa la helaa dhanka iyo etoobiya buuraha etoobiya ayuu ka yimaadaa sida aada la socotaanba dee etoobiya qudheedu inay abaar tahay ayaanu ku haynaa maaragtay riboorka aanu ku haynaa marka marba haddii aad abaaro ay dhacaan beeruhu waxay ku nool yihiin roobabka iyo webiga ayay ku nool yihiin kuwa webiga u dhowna webigay ku nool yihiin kuwa kaleetana waxay ku nool yihiin roobka ayay ku nool yihiin dhammaanba sanadkan webigu waa yimiday balse si fudud ayuu ku baxay wax yaruu yimaaday waana baxay hadda webigu waa faaruq dadkii beeraha yaryarkaa lahaa oo miyyiga joogayna roob la-aan ayaa ku dhacday webigi ayay miciin ka soo raadiyeen webigina ma laha waa baaba'san yahay dadkina beeraleyda yararka ahaa iyo xoololeyda dhammaan webiga ayay kusoo aqaxeen aad iyo aad ayaa dhibaata uga taagan tahay xaaladaas marka cabdulaahi ma waxaad leedahay webigii degmada afgooye weynaa dhibic biyaa male maanta in adeer webina lama hayo roobna lama hayo beerihiina xaaladooda aaday u liidataa xoolihina la kadaalika dadka soomaaliyeed oo beeraleyda ahaa amba beeraha xareeddaa beeran jiray amba beeraha webiga ku dhegan oo webigu waraabiya beeran jiray xaaladooda aad iyo aaday u liidataa ma garanayo qaab beeruhu ay u badbaadi doonaan waayo webi ma laha roob ma laha da wixiina waa wax ku nool noola ku nool biyaha weeye marka maadaama aan biyo la arag oon webi la helin oo webi la haynin oo aan roob lahaynin xaaladooda aad iyo aad ayay u liidataa marka ilaahay baan weydiisanaynaa ilaahay inuu u shafeeco ummadda soomaaliyeed oo aada u tabaalaysan aada u liidata midda kaleeto qaxooti aada u fara badan ayaa degmada afgooye hareereeyey oo aan maaragtay oo dadkii iyo xoolaaleyda iyo beeraha yaryarka oo xareedda ay ugu bixi jireen ah webigii ayay isla soo dhigeen webigiina biyo ma laha dadka hadda ku dhaqan degmada afgooye sidee u nool yihiin markaa xaggee ka helaan khudradii mirihii waxyaabihii ay ku noolaayeen xaggee ka helaan hadda mar haddii beerahoodii ay qallaleen wallahi horta hadda iminka wax yaroo harharaadiya oo ayaama dhow roobabkii da-ay iyo webigii kol horeeto xoogaa intuu yimid ay hadda guray wixii lagu beeray ayaa wax ka dambeeyaan waxaa hadda yararka oo ayaguna sii dabar go-aya ayaa ka jira mooye hadda macnaha beeraha weli khudraddi kama baabi'in waayo khudraddu waxay ku baxday webigii horeeto xilligii webigu yimiday ayaa khudraddi la beeray roobabkiina kaalmo ayay ka heleen marka iminka hadda beeri way sii baaba'ayaan waayo marba haddii aysan waraab helaynin way sii baaba'ayaan marka hadda inta yartaa ee lagu nool yahay waxa weeye intii weli macnaha webiga lagu waraabiye intii ou joogay amba roobabka ay xoogaa soo nooleeyeen intaasaa weli yara wax ka dadambeeyaan balse xilligaa wixii ka dambeeya waxaan u malaynaya waa gabawsi marka insha allah walaalaha xaaladda beeraha iyo xoolahaba aad iyo aad ayay u liidataa gobolka shabeellaha hoose khaasatan degmada afgooye xaaladda uu ku sugan yahay maanta xaalad caadiya ma ahan waxaa taagan cabsi aan caadi ahayn maadaama webiga guray maadaama beerihii miyiga ku yiilay ay baabi'een oo aanba sanadkaanba waxba ka bixinba haddana webigii lagu soo cararayna webiga oo guursaday waxaa taagan xaalad aada u culays badan ayaa taagan dadkiina meel ay hadda u ceersadaan amba ay u ordaan ma garanayaan xaaladuna aad iyo aad ayay ciriir ugu tahay nolosha way liidataa beero ma laha xoolihii caana ma laha berkee xooluhu markay cagaar daaqaan ay caana dhalaan hilib ma laha oo markay cagaar daaqaan ay hilib iyo maaragtay ayay bixiyaan marka xaalad aada u cakiran oo xoolaha iyo bini aadamka intaba ku cakiran ayaa ka taagan halkaa dhinaca ammaanka ayaa iyadana sidoo kale la leeyahay caqabad weyn ayaa ka haysata dadka reer afgooye oo weeraro soo noqnoqday ayaa inta badan ka dhaca degmadaasi taana maxaa nooga sheegi kartaa cabdullaahi walaalahi horta arrintaas aniga inaan ka hadla ma doonayo arrintaas waxaa u jooga qaybihii amniga qaabilsanaa ayaa jooga balse hadda hadda jawiga guud waa degan yahay wax hadda zaa'id uma jiraan walow ayaama dhowed xoogaa wax dhadhaceen haddana qolooyinka oo xagga amniga qaabilsan ayaa hadalba arrintaas xogta dhabtaa ka keeni kara oo ka haya anigu arrimo bulsho ayaan ahay marka walaalay shacabka dhibaatada haysata ayaan kaala hadli karaa adoo aada u mahadsan in adeer dhibaatadana waa sidaasay u taagan tahay walaalay hadda colaad lagu kala qaxay oo mushkilo zaa'id ah ma ay jirto balse waxyaaba way dhacdhaceen haddana hadda xaaladdu way degan tahay oo hadda wax zaa'id ah ma ay jiraan qolooyinka sirdoonka ama ammaanka ku shaqale anugu ka mid ma ahi balse hadda waxaan dareemaha aniga hadda jawi degan ayaan dareemayaa wax walbana way dhici karaan waayo marba haddii ay jirto xaalado colaadeed haddii ay jiraan waa dhici kartaa mar waliba oo lama dhihi karo ma dhici karaan way dhici kartaa balse ilaahay baan waxaan ka baryaynaa dadku waa dad islaama ilahay inay quluubtooda soo wanaajiya alla ka baryaynaa insha allah
cabdilaahi xasan cabdi toogane guddoomiye ku-xigeenka degmada afgooye oo khadka telefoonka ugu warramiyay wariyaha v o e da caashe ibraahim aadan
sidii aad dhegaystayaal warkaba ku maqlayseen munaasabad taariikhiya oo shalay ka dhacday gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa lagu dhaariyey ilhaan cumar oo bishii noofembar ee sanadkii tegey loo doortay inay ka mid noqoto aqalka sharci dejinta ee gobolkaasi minnesota ilhaan waa gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah ee loo soo doorto aqalkaasi dadka soomaalida ah ee ku sugan munaasabadaasi ka dhacday xarunta looga taliyo gobolka ayay ka muuqatay farxad warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa minneabolis ka soo diray wariyaha v o e da maxamuud mascade
wakiilada la soo doortay ee sanadkan saldhiganaya golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota ayaa waxaa ka mida ilhaan cumar oo ah gabarh soomaaliyeed oo noqonaysa gabadhii ugu horreysa ee muslim ah oo xil noocaasi ah looga doorto dalkan maraykanka ilaan ayaa waxaa lagu dhaariyey kitaabka qur-aanka waxaana xafladeeda dhaarinta goobjoog ka ahaa tiro badan oo ka mid ah muslimiinta ku dhaqan gobolka minnesota sayga ilhaan cumar axmed xirsi oo loo yaqaano southside kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada soomaalida ee gobolka ayaa ahaa qofkii kitaabka u hayay ilhaan markii la dhaarinayey Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the si State of daacadnimo leh Minnesota?
maugu dhaaranaysaa inaad taageerayso dastuurka maraykanka iyo ka gobolka minnesota inaad si daacadnimo aad ugu shaqaynaysid waajibaadka xafiiska dhowaantan lagu doortay intii karaankaada ilaahay ha kula garab galo ilhaan waan ku dhaaranayaa So help you God.
I do.
Congratulations. Welcome to the House of Representatives.
ilaan cumar oo dhaarta kadib gudaha aqalka wakiilada kula hadlaysay v o e ayaa dareenkeeda uga warrantay
aad iyo aadaan u faraxsanahay alxamdulilaah n aad iyo aad maalin qurux badanay ahayd dad aad iyo aad u kala duwan ah oo tiro badan aa noogala soo qayb galay n maalin taariikhi ah waaye n marka alxamdulilaah waxay dadka ay fursad u heleen in maalintaanaytii quruxda badan ay nala wadaagaan ilhaan cumar oo ka hadlaysay sida uu ku yimid go'aanka ah inay ku dhaarato kitaabka qur-aanka kariimka ayaa xustay inuu ahaa go'aan fudud sidoo kalena imaamyada muslimka ee gobolku ay gacan ka geysteen sidii loo heli lahaa kitaab gooni u ah dhaarinta muslimiinta iyada dabadeed la soo doorto
n go-aanka wallaahi go-aan is- oo fudud uu ahaay qof muslinaan ahay marka in qur-aan la igu dhaariyo way nala habboonaatay n ah, imaamyo oo muslimiin ah ah, waxay ay dal ay ka shaqeeyeen si ay ku dalbi lahaayeen ku- n kutaab qur-aan ah n ah, oo n minnesota historic society-ga la dhigo dadkii muslimiinta horay n loo soo doortayne n ay uga soo saxiixaan anigana aan noqdo qofkii hore ugu horreeyey oo lagu dhaariyey marka n sidaasuu taariikhda u galayaa qofkii aniga iga dambeeyey oo muslin ahna fursad wuxuu u helayaa kitaabkaasaytii oo taariikhida ah in oo asigana lagu dhaariyo ilaan oo aan weydiiyey waxyaabaha u qorshaysan inay qabato ayaa jawaabteeda sidan u soo koobtay waxyaalo badan aa noo qorshaysan insha allah dadka ha naga warsugaan annaga u soo sheegi doono n mar dhow markii aan daabacno ee, n boqolkeena beri ugu horeysay wixii noo suurtagelay kaar muslimiintii ka soo qayb galay dhaarta ilhaan cumar oo u arkayay guul soo hoyatay dhammaanba muslimiinta ku dhaqan dalkan maraykanka ayaa qaarkood waxay khudbado kala duwan ka jeediyeen xaflad lagu qabtay gudaha aqalka wakiilada oo lagu weynaynayay maalinta taariikhiga ah imaamyadii goobta ka hadlay uu ka mid ahaa imaam xamdi asawaab ayaa waxa uu ilhaan eebbe uga baryey inuu xilka la garab galo We may ask God Almighty to help you, guide you to the best, serve us the best, and we are at your service. Ask us to help you as much as we can. Congratulations.
waxaan ilaahayga qaadirka ah kaaga baryaynaa in uu ku caawiyo jidka ugu wanaagsan oo uu kugu aadiyo in aad si wanaagsan aad noogu adeegto innaga oo dhan waannu ku garab taagannahay ilaahay ka bari inuu kugu caawiyo awooddaada hambalyo aad ayaan u faraxsanahay aad ayaan kugu faraxsanahay waxaan halkan ku noolaa soddon iyo lix sanno tani waxay ahayd mid ka mida riyooyinkayga wayna rumowday mahadsanid ilaahay ha ku barakeeyo The dream became a reality today. Thank you so much.
gabagabadii dhaarta iyo xafladda kadib ayaan qaar ka mid a soomaalidii ka soo qayb gashay mikrofoonka la dhex qaaday magacayga waa habboon daawud ama habboon cabdulle waxaan ahay een, madax ka ahay urur la yidhaahdo women organizing women network muslin haddaan nahay soomaalida ku nool magaalada minnesota stateka minnesota magaalada minneapolis guul weyn baa noo soo hoyatay waxaan helnay gabar soomaaliya gabar muslina oo fadhiisata een, stateka orun hadli doontaa xuquuqda dumarka iyo xuquuqda muslinka xuquuqda soomaalida ase soomaali ahaan haddii aan u hadalno isteedkaneeto xoogaa waana naga jecel yahay dhaliilo badanna waana la saaraa markii laakiin oo qof soomaaliya uu isteedka ku jiro ee dadkii arkaan waxay arkayaan dhinaceenna wanaagsan dhinaceenna wanaagsan horta wuu ka badan yahay dhinaca ay dadka ay boombooniyaan ay ka dhigaan waxun laakiinse waxaan ar- dadka waxay arkayaan aan la degannahay iyo soomaalideennaba inaan isteedkan isteedaan ka tirsannahay aan nahay isteedaan ku tirsannahay aan nahay isteedaan waxyaabo badan aan ka qabsan doonana ee tahay aan cali cabshir ciise caliganey waay maxamuud maanta dareenkeena lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay not only in maaragtay ilhaan loo dhaariyey maanta jegadii laakiin waxay noqotay qoftii ugu horreeyey oo muslin oo soomaali ah oo maaragtay bosishi noocan oo kale ah maaragtay gaarta aad baan ugu faraxsanahay annaga oo dhanna maahan statetka oo dhan baa aad ugu faraxsan maaragtay marka dareenkeena lama qiyaasi karo farxad weyn bay noo ahayd sharaf bay noo ahayd maaragtay waxay ahayd maalin maaragtay taariikhi ah oo taariikhdu xusi doonto jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota walow aad ugu faraxsan yihiin guusha ilhaan cumar ay gaartay haddana waxay dhinaca kale ka filayaan inay gacan ka geysato caqabadaha haysta soomaalida minnesota oo ay ugu horreeyaan dhinacyada waxbarashada iyo guryaha waxaase aan la ogeyn sida ilhaan cumar uga soo dhalaali doonto howlaha badan ee horyaalla kuwaasi uga fadhiyaan dadkii soo doortay oo aan soomaalida keliya ahayn kuwaasi oo iyaguna dabcan ka filaya inay fuliso ballamihii ay ka qaaday xilligii ololaha maxamuud mascade v o a minnesota
dowladda kenya ayaa ka digtay hay-adaha waxbarashada iyo jaamacadaha waddankaasi inay soo gudbiyaan heerkooda tayada waxbarashada digniintan ayaa lagu sheegay wareegto ka soo baxday wasaaradda waxbarashada ee kenya waxaanay daba socotay digniintaasi la mid ah oo ay dowladdu u jeedisay dugsiyada sare haddaba sababta ka dambaysa digniinta dowladda kenya waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaha v o eda nairobi yaasiin ciise wardheere wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka waxbarashada ee waddanka kenya ayaa digniino u jeedinaysay jaamacadaha waddanka iyo weliba qaabka waxbarashada iyo tayadooda isagoo u qabtay ilaa iyo koob iyo soddonka bisha janawari in haddii ay soo gudbin waayaan waxbarashada ay dhigaan iyo qaabka ardayda iyo weliba heerarka shahaadooyinkooda iyo nidaamka mustaqbalka ay higsanayaan gaar ahaan saddexda sanee soo socota tallaabooyin markaasi iyaga waafaqsan laga qaadi doono inkastoo wasiirku aanu si rasmiya u tilmaamin tallaabooyinka la qaadaya iyo nooca ay yihiin haddana waxa uu si weyn uga hadlayaa in sare loo qaado nidaamka jaamacadaha kadib markii lasoo gunaanaday tijaabooyin uu ku sameynayay sanadka aynu kasoo gudubnay labada kun iyo lix iyo tobanka waxbarashada dugsiyada sare oo heerkoodii si weyn loogu guulaystay islamarkaana maalmahan ay socdaan qaadashada jaamacadaha dowladdu ay leedahay iyo kuwo iyagu markaasi gaar loo leeyahay oo tiradooda aada usii kordhayso dr ibraahim faarax burshaliid oo hore isagu u ahaa bare wax ka dhiga jaamacadda nairobi university ahna lafagure arrimaha caalamiga ayaan waxa wax ka weydiiyey bal wasiirku shalayna waxa uu ka hadlaya dugsiyada sare oo arrimo adag uu ka soo saaray maantana jaamacadaha maxaa arrintaasi ka dambeeya waxaanu yidhi bismillaah yaasiin aada u mahadsanta sida muuqata wasiirka caradiisa waxay kasoo jeedaa dad badan oo aniga iyo adigaan ka mid nahayna aan ka warqabno musuq baahay iyo wax isdabamarin jaamacadaha ka jirta hanaankii waxbarashada caalami ahaa oo standard ahaan hoos looga soo dhacay si rasmi ah iyo in marka aad fiirisid cabaadka ka baxay ardayda jaamacadaha dhigata uu gaaray heer aan loo dulqaadan karin si gaara dadka laga tirada badan yahay muslimiinta soomaalida iyo wixii lamida mararka qaarkood xataa qabaa'ilka waaweyn inay ku tartamaan inay qabaa'ilka kale ee waaweyn ay la tartama ardaydooda ku reebaan in mararka qaarkood loogu marmarsiyoodo ardayda kuwa dumarka ah in gogol looga dalba dhibcihii la siin lahaa raggana musuq iyo lacag in looga qaato dhibcihii la siin lahaa waxaa muuqata in barnaamijka la socoshada iyo la xisaabtanka jaamacaduhu aanu sidii hore u shaqaynayn sida hadalka wasiirka ka muuqata waxaana soo baxaya guddiyo gaara oo wasaaradda tacliintu ay soo saarayso oo dabagelaya qorshaha haatan wasaaraddu ay soo saartay ee ku aadan koob iyo soddonka bisha janawari oo laga rabo inay soo gudbiyaan guud ahaanba jaamacaduhu qaabka ay u shaqeeyaan iyo tabashooyinka dadweynaha iyo dowladda mar walbana looga baahan yahay wasiirka markaasi kursiga ku fadhiya inuu helo tacliinta sare oo waafiya xog la xiriirta mar kale doctor ibraahim faarax bursaliid oo aan wax ka weydiiyey bal koob iyo soddonka bisha janawari wareegtadan wasiirka tacliintu uu soo saaray fred matiangi haddii ay suurtageli weydo maxaa dhici doona waxaanu yidhi waxay u badan tahay yaasiin in matyangi uu ka dhabayo inuu gudiyadaas uu sameeyey kaso kow jaamacado badan uu kala noqdo aqoonsigii waxaa suurtagala in madax badan oo jaamacadda lagu sameeyo isku shaandhayn oo qaarkood la ruqseeyo laakiin wax badan waxay ku xirnaan doonaan sida ay jaamacaduhu u qaataan eh, handadaadan cusub ee wasiirka uu la yimid iyo bal nooca kaalme uu wasiirku ka haysto madaxweynaha madax ku-xigeenka dalkan oo ah labada nina ee talada dalkan ayagu ka go-do dhinaca kale waxaa muuqata in eh, xildhibaan ducaaloo kale ay laga yaaba inay sameeyaan dadaal dheeraada oo lagu kaalmaynayo wasiirka si loo soo dhiciyo xaqa dadka laga tirada badan yahay kuwa muslimiinta iyo si gaara kuwa soomaalida oo waayadan dambe sida la ii sheegay xataa si gaara loo loo bartilmaamadaysto sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka bishii novembar ayaa wareegto taas oo kale ah waxaa soo saaray wasiirka waxbarashada ee waddanka kenya mr fred matiangi waxaana ay ku saabsanayd markii ay hoos u dhaceen qaybo ka mida kambasyada ama goobaha hoyga waaweyn ee ku yaala deegaanka kabaraag kisii likibiya iyo qaybo kale oo jaamacadaha hoostaga oo la sheegay heerkooda tacliintu inaanu waafaqsanayn nidaamkii hore ee looga bartay kenya kenya waxay ka mid tahay wadamada afrikada bari ee tayada jaamacadahooda si weyn loo qiimeeyo yaasiin ciise wareere v o a nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
wahagaag haatana dhinacii heesaha aynu jaleecna ee waxaa idinku soo maqan heesay wadajir u qaadayaan ikraan caraale iyo cabdi holan
Thank you.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeen ayaan gelinaa qodobada idinku soo maqanaya aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
afar ka tirsan shaqaalaha ilaalada xarunta hay-adda qaramada midoobey u n d b ee magaalada muqdisho ayaa ku dhaawacmay qarax baabuur oo ka dhacay garaash ku yaala xaruntaasi qaraxan ayaa la sheegay inuu saarnaa baabuur lasoo dhigay gudaha goobta baabuurta la dhigto ee xaruntaasi qaramada midoobey ee magaalada muqdisho dhammaan afarta qof ee ku dhaawacmatay ayaa la sheegay inay yihiin soomaali ka tirsanaa ilaalada gaarka ah ee xaruntaasi amaba waardiyayaasha hay-adda u n d b ee magaalada muqdisho mid ka midana waxaa la sheegay dhaawiciisu inuu halis yahay ciidamada amnigu waxay sheegeen inay qabteen sagaal qof oo lala xidhiidhiyey qaraxaasi kuwaasi oo laga qabtay garaash la dhigay baabuurkaasi ka hor intaanu qarxin ilhaan cumar oo taariikhda maraykanka gashay kadib markii ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaaliya islamarkaana muslim ah ee doorashada golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota ku guulaysata ayaa shalay loo dhaariyey xildhibaannimada gobolkaasi munaasabadda dhaarinta xubnaha cusub ee golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota ayaa lagu qabtay xarunta golahaasi ilhaan ayaa kitaab qur-aana gacanta saartay markii la dhaariyey waxayna si toosa hadda kadib u bilaabaysaa howlaha xilka cusub ee loo doortay
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa lagu wadaa maanta uu arbacaha inuu tago xarunta capital hiilka ee aqalka sharci dejiyayaasha maraykanka si uu mudanayaasha kasoo jeeda xisbiga dimuquraadiga ugu adkeeyo in ay difaacaan barnaamijka caafimaadka ee uu hirgeliyey ee obama care sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka la doortay mark bens ayaa isagana la filayaa in uu sidoo kale ka qayb galo amaba uu tago aqalkaasi oo uu mudanayaasha kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga uu ku adkeeyo in ay iyaguna difaacaan qorshaha ay wataan amaba ay hirgelinayaan ee ku aadan barnaamijkaasi caafimaadka wasiirka arrimaha dibadda turkiga mavluud javish oklo ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay aqoonsadeen ninkii fuliyey weerar lagu dilay sagaaliyo soddon qof habeenkii sanadka cusub oo lagu qaaday goob lagu caweeyey oo ku taallay magaalada istanbul javish oklo ayaa hadalkan ku sheegay waraysi uu siiyey wakaaladda wararka dowladda turkiga ee anadlo hase yeeshee ma uusan magacaabin qofka weerarka fuliyey mas-uuliyiinta turkiga ayaa raadinaya qofka weerarka geystay tan iyo subaxnimadii hore ee axadda markaasi uu ka baxsaday goobtii uu weerarka fuliyey warbaahinta turkiga ayaa salaasadii baahisay muuqaalka ninkan oo ay sheegeen inuu yahay ka weerarka fuliyey oo isagoo socday markaasi agaarka fagaaraha taqsiim ee magaalada istanbul mana cadda wakhtiga la duubay muuqaalkaasi
ururka ugu weyn mucaaradka dalka siiriyana waxay sheegeen inay hakinayaan ka qaybgalka shirka lagaga wada hadlayo nabadda ee ruushka uu dhexdhexaadiyaha ka yahay oo lagu wada inuu ka qabsoomo dalka kazakhstan dhammaadka bishan iyagoo taasina ku sababeeyey inay kaga jawaab celinayaan falal weerar ah oo ay diyaaradaha dagaalka ee cirka ee dowladda waddankaasi siiriya ay ka fulisay meelaha ay mucaaradku ku xoogan yihiin
halkaad naga dhegaysanaysaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno habraaca doorashooyinka dadka soomaalida iyo dalka soomaaliya haatan ka socda oo dad badani ay saadaalinayaan in lagu gaari karo horumar doorasho one man one vote ama hal cod iyo hal qof inkastoo ay dhowr goor dib u dhaceen doorashooyinka soomaaliya haddana guddi ka kooban shan iyo toban xubnood ayaa dhowaan loo magacaabay inay gaarsiiyaan doorashada dabayaaqada bishan janawari ka dhacaysa dalka labada kun iyo toddobiyo tobanka taasi oo la filayey sanadkii aynu ka soo gudubnay hase yeeshee qaar ka mid a dadka soomaalida ayaa weli ka walacsan rajada laga qabi karo doorashada iyo weliba cabashooyin meelaha qaarkood ka dhacay oo sixitaan u baahan oo mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cali ismaaciil cabdigiir oo ahaa wasiirkii hore ee dekedaha iyo weliba xildhibaan hore iyo muuse aw aadan oo ah in isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaagga dimuqraadiyadda iyo isbedelada labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa cali ismaaciil cabdigiir adigoo aada iyo aada u mahadsan eh, yaasiin iyo v oodo dhan ay mahadsan yihiin walaalkay musala waa aada iyo aada u mahadsan yahay doorashada dadban oo runtii dhibaatooyin badan oo khaladaada ay ka dhaceen dad badan oo soomaaliyihiina ay ka hadleen caalamkuna uu ka hadlay laislana og yahay kelmaduna waxay tahay waxyaabaha khaladaadka midba mid ayuu ka daran yahay qaladka ugu darnaa oo haatan dadku la yaaban yahay waxa weeye intay madashii fadhiisatay in lagu daro sideed iyo toban qof oo qof soomaaliya oo maanta meel kasta jooga oo sababta loogu daro garanhaya uusan jirinin isla markaasna awood gaara la sameeyey oo laga dhigay wareegto in lagu magacaabo meeshii doorasho iyo xulitaan labadaba ay meel ka ahayd ha ahaatee arrinta la yaab kale waxay tahay markii dastuurkii le ay jebiyeen sideed iyo tobankaas waxay sabab u noqotay in dastuurkii oo konton iyo afar markii hor ahaa la jebiyey oo madashu jebisay hay-adda dastuurka jebinaysana ama wax ka bedelaysaana dastuurka waxay noqon kartaa baarlamaan bay noqon kartaa ha jebiyeena haddana waxaa nasiib darra ah gobolka brandir oo wax alla waxa maamula oo dowladada socda gobolka brandir laga wado oo markii hore inta laga qadiyey haddana dul qaatay maanta intay dastuurkii la jebiyey oo dad lagu daray aan sababta la garanayn haddana gobolka brandir in la qadiyey arrintaas baa runtii iyaduna dareen xun muujinaysa muuse aw aadan waxay la tahay yaasiin in eh, marka u horeysa eh, la fiiriyo aniga dadkii waxaan ahaa dalka banaanka uga baxay america maraykan iyo canadaan deganaa muddo hadda lix iyo toban sano dalkaan deganaa dadka soomaaliyeed waxay quldaraynayaan dowladnimo keliya bay quldaraynayaan soomaalida wax ku maamaadaa mire bardi cayayuu baa lagu liqaa waxaan filayaa maanta guul weyn baan joognaa baarlamaankii labada sanadba waa la dhaariyey guul kalaan joognaayo tartan ballaaran baa ka jira wuxuu ka jiraa oo dad badan baa ku tartamaya dadkaas waxaa kasoo bixi kara dad fiican oo dalka hogaamiya aniga waxaan qabaa in qof kastoo soomaaliya dadka hadda fadhiyo oo la rabo in- in la- inay doortaan eh, madaxweynaha soo doortaan oo baarlamaanka ah afhayeenka la dooranayo dhammaanba goolku inuu noqdo qarankan soomaaliyeed magaciisa in la ilaaliyo in la dhiso in eh, waxyaalaha hoose oo dhan laga baxo Eh, hadda guulo weyn baa dhacday matalan madaxweyne kastaana oo dalkan hadda lix iyo tobankii sano u dambeeyey ama madaxweyne kastaana faa'iiduu keenay madaxweyne u dambeeyey intuu joogay afar dowlad goboleed baa la dhis waa guul weyn waayo waxaan rajeynaynaa madaxweynaha kaloo soo socdaana wax weyn inuu sameeyo anigu xisbi baa hadda ii furan la yidhaahdo xisbiga dadka soomaaliyeed waxaan rajeynayaa labada kun iyo labaatanka inuu musarax madaxweyne ka soo baxo waxaan rajeynaynaa in do- goolkaas madaxweynaha soo socdaa uu ka qayb qaato halna ha lagu talagalo dadkii soomaaliyeed dagaalka waa ka qaxeen banaanka joogaan ummadda soomaaliya oo dhan kulli waa fiirsanaysaa wax socda wax socda wax fiican haddii la sameeyo oo madaxweyne fiican la doorto oo baarlamaanku ay isxilqaamaan oo qaranka soomaaliyeed horumarkiisa iyo dhismihiisa kulli loo wada guntado meel weyn baa la gaari karaa dad in la qalciyo iyo in wax loo taro midna ma diidani laakiin waxaan diidanahay wax la sameeyo oo sharcigana loo jebiyo islamarkaasna dhibaato dadka ku abuura arrintii aan diidanahay taas weeye dadka dhibaataysan oo la qanciyey soomaali iskalama warqabto yaa dhibaataysnaa oo la qanciyey go- dowlad goboleeda waxbaa loo qeybiyey wax isleeg baa la siiyey waxoodii waa qaybsadeen waa dhisteen cid gaar ah oo wax loo qeybiyey ma dadkii oo dhan ba haddana dowlad goboleedii oo dhan baa lagu shubay haddana haddii la leeyahay meel baa la qancinaya waxbay noqon lahayd laakiin dowlad goboleedii oo dhan baa lagu shubay ilaa somalilan lixdaba waa lagu shubay marka lama odhan karo qof iyo qaldanaa iyo reer baa la qanciyey arrin ujeedda siyaasadeed bay noqon kartaa ha noqoto haddii dad la qancinayo dan la dhibaateeyo way kasii daraanaysaa marka kuwaa la qanciyey banaadir in la qanciyay ahayd isla markaas wuxuu sayr baan ha noqdeen ha noqoto oo dowladnimo waa loo baahan yahay laakiin wax qalada wixii lagu dhisaa wax qalad ay soo baxaanin waa tahay muuse haye aniga waxaan leeyahay eh, khasab ma aha hadda dalka ugu sareeya dimuqraadiyada ka dhacday waxay ahayd dalka maraykanka doorashadiisii waxaa di- dib baa xataa dood baa ka dhacday yacni marnaba lama dhihi karo soomaaliya oo lix iyo toban sano ka hor aan waxba lahayn oo aan dowlada ahayn oo aan qaranba ka jirin maanta hadday marayso in laba aqal la dhiso maanta hadday marayso in mudanayaal ee niman madaxweyne labaatan ah ay ay tartamaan maanta hadday marayso caasimadii in in in lagu shirsan yahay oo go- meel kasta la isaga yimid ay marayso aniga waxaan arkaa horumar weyn inay tahay caasimada xaqeedi baa maqan buu ku leeyahy caasimadda xaqeedii caasimadda xaqeedii ma maqna maadaama caasimaddii baraaministarka u fadhiyo madaxweynihii u fadhiyo labada aqal ay fadhiyaan xaqeedii wuu yaalaa waa tahay cali ismaaciil eh, waxaa tahay nin siyaasiya wax badan eh, xilal badan soo qabtay Eh, mar walbo soomaalida wax la dhiso un cabasho unbaa jirta marka soomaalida waxbay dumaysaa miyaan la oran karin Eh, runtii waa la oran karaa ee, soomaalidu wixeedii dowladeedii jirtay oo caynkaada goydahayd oo adduunka africa oo dhan ugu awood weyneyd soomaalida iyadaa dibisay iyadoo weliba ajinabi adeegsanahayo hadeerna ajinabi adeegiisu kama maqan howlaha dhacahayo oo burburhayo in dowla- dad soomaaliya oo ajinabi adeegsanahayo maamulka soomaaliya kudhex jiraan kama maqna dadka wax burburiyaan waa lagu burburiyayo ajinabi baa adeegsada oo ku burburiya laakiin ha burbureen dadku waxa dhaceen waxin la dhisaa ka muhiimsan mana diidani anugu laakiin khalad dhibaato keenhaya nin kastoo siyaasi oo ama soomaaliya oo garasha ku jirto wixii khalad oo dhibaato keenhaya inuu ka taliyo ilaa laga leexdo khaladku dhibaatuu keenaya waa muhiim anigana xilkaas waa isaaran yahay waxyaabaha laygu naynaasoo soomaalidan igu taqaan waxa weeye inaan qof soomaali udhexeeya ahay wax soomaali udhexeeyana aan ka shaqeeyo yaa laygu yaqaan from beginning up to ending waxaan doonayaa dowladiyaana dhisina malihi dowladdu way ka fiican tahay wax kastoo dhaca laakiin dhibaato wixii keenaya iminka xamar dowladdu waa fadhida baarlamaankii baa fadhida waxa fadhiya adduunkii oo dhan haddii marka dadkii shacabka ah inta la dhibaateeyo la kiciyo sidii hamay hore muucanaysay ayna muuqanaysay cadaalad darra in lagu sameeyey soo wax marka tala laga bixin karo oo laga daya cadaalad darradaas iyo waxbiini taasaan ujeeda anigu Eh, muuse miyaani kuu muuqan cadaalad darrada ku saabsan dastuurkii lagu tumanayo in da- eh, maxaan ku irahdaa maalin walba ay madashu wax bedelayso waxaa aniga ii muuqda boqolkiiba toddobaatan arrinta socotaa sax inay tahay qaranka soomaaliyeed inuu tubti toosan hayo in doorasho loo socdo one man one vote labada kun iyo labaatanka waxaa ii socota madaxweyne hadda soo socda waxaan anigu kula talinayaa inuu noqdo dib u heshiisiin in hubka laga dhalinyarada laga dhigo hubka in dalka la hesho dalka la isu furo in nabada la asalaaxiyo in dib u dhis la sameeyo soomaaliya maanta aqoon iyo waxay haysata dhaqaalaba haddii heshiis dhaco way ku filan tahay dad aqoon leh baa la helayaa meel walba jaamacadii baa laga soo baxay meel walba lacagtii baa taalla meel walba barwaaqi- khayra- khayraadkii barwaaqadii baa yaalla keliya waxaa loo baahan yahay security-ga in la adkeeyo anigu anoo siyaasi ah soomaali ah nacayb dowladeedna weligay aan laygu arag aan soo jeedin lahaa ha loogu daro gobolka brandir in uu istaahilo islamarkaasna matelaysa caasimadda soomaaliya aan qabiil iyo cid midna matelayn dadka soomaaliyeed u dhan yahay caasimadda soomaaliya matelaysa waa in lagu daraa si arrintaasi u xasisho aad iyo aad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahayd cali ismaaciil cabdigiir oo horey u ahaan jiray wasiirkii dekedaha islamarkaana xildhibaan soo noqday iyo muuse aw aadan oo ka faallooda arrimaha dimuqraadiyadda isbedelada iyo horumarinta bulshada doodii gaabneed intaa haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo dooddaasi gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ururka jaamacadda carabta ayaa soo dhoweeyey golaha shacabka cusub iyo doorashada madaxweynaha soomaaliya ee dhowaan la filayo in la qabto islamarkaasna qabanqaabinaya wafdi culus oo u ambabaxa soomaaliya wariyaha v o eda ee bariga dhexe xuseen saxnuuni ayaa warbixintan qaahira inooga soo diray odayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulgeyd ayaa soo dhoweeyey horumarkan wanaagsan ee dhinaca doorashooyinka ee dalka soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka aqalka sare iyo midka hoose kaasoo saddex maalin ka hor fadhi ku yeeshay magaalada muqdisho bayaanka ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in ururka dowladaha carabta tallaabo wanaagsan u arko fadhiga uu yeeshay baarlamaanka soomaaliya taasoo dhambaha u xaaraysa baa lagu yidhi warmurtiyeedka geedi socodka siyaasadda iyo dimuqraadiyadda soomaaliya warmurtiyeedka xogayaha guud ayaa lagu sheegay in waxyaabaha ugu dambeeyey ee ka dhacay soomaaliya in ay soo dedejinayaan in la gaaro dib u heshiisiin dhammaystiran iyo sidii soomaaliya ay u noqon lahayd dal ay ka jiraan nabad iyo deganaansho dr cabdilfataax jiinow gacal oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay hadalka ka soo baxay xafiiska xoqayaha guud ee jaamacadda carabta n soo dhoweynta jaamacadda carabta iyo xogayaha guud ay soo dhoweyseen doorashooyinka labada aqal ee soomaaliya waxay imaanaysaa xilli ay soomaaliya marayso marxalad adag oo la odhan karo haddii ay soomaaliya ka gudubto waa tallaabo kale oo ay soomaaliya hore u qaado n waxaana muuqata in ay markani n danaynayso n arrimaha soomaaliya iyada oo sheegtay in ay n maalmaha nagu soo aadana ay qorsheynayso in ay u dirayso n wafdi kaasoo n ka qayb qaadan doona doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo tan madaxweynaha labadaba waana arrin runtii in lasoo dhaweeyahay lana taageero mudan Een, maxaa yeelay waxay meesha ka saaraysaa faraaqa iyo maqnaanshaha dowladnimo Ee, siday doonaan ha ku yimaadeen waa tamthiil siyaasi ah oo matalaya soomaaliya iyo soomaliland maxamuud cafiifi afhayeenka xafiiska xoqoyaha guud ee jaamacadda carabta ayaa sheegay in axmed abulqeyd xoqoyaha guud ee ururka dowladaha carabta ahmiyad weyn uu siinayo isbedelada ka dhacaya soomaaliya isagoo hoose ka xariiqay in jaamacadda carabta ay ka mid ahayd ururada korjoogtada ka ahaa heerarka kala duwan ee uu soo maray doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya axmed abulqeyd ayaa wafdi ka socda jaamacadda carabta u diray magaalada muqdisho bishii sebteembar ee sanadkii hore si ay soomaalida u gaarsiiyaan tallaabooyin ku aadan doorashooyinka ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta bayaanka ayaa lagu sheegay xafiiska jaamacadda carabta ee magaalada muqdisho in loo igmaday inuu ka qayb galo guddiyada talobixinta ahi si loo dhammeeyo khilaafaadka dhinaca doorashooyinka afhayeenka xafiiska xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta ayaa gebagabadii xusay inuu jiro qorshe ah wafdi ka socda jaamacadda carabta inay qayb ka noqdaan korjoogtada doorashooyinka xiga sida doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo midda madaxtinimada dalka soomaaliya oo lagu wado inay dhacaan bishan gudaheeda hadalka jaamacadda carabta ayaa imaanaya xili soomaaliya inta badan ay ka dhaceen doorashooyinka xildhibaanada labada aqal waxaana dhowaan la filayaa doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo midda madaxweynaha xuseen saxnuuni v o a khahira
halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo soo diyaariyey
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal ari iyo ishkimba reer miyiga soomaalidu xoolaha uu dhaqdo iyo siday u kala jecel yihiin markaynu u fiirsanno waxaa inoo soo baxaya dhadigoodka iyo laboodka inay dhadigoodka door bidaan waxay jecel yihiin hashu inay nidhig dhasho intay qurbac dhali lahayd sucu inuu weyl dhalo intuu dibi dhali lahaa ridu inay waxar dhasho intay orgi dhali lahayd laxduna ay nayl dhasho intii ay wan dhali lahayd sababta in la gartaana ma cuslo oo waxay daaran tahay tirada guud ee xoolaha qoysku leeyahay iyo caanaha ay ka helaan oo kordha mar walba oo dhadiga xeryaha ugu jiraana uu kordho ganacsiga xoola dhoofinta inta aanay soomaalidu baran waa toddobaatan iyo ama siddeetan sano muddo aan wax quman ka badnayne awrta wananka dibida iyo orgida waxba laguma fali jirin in badan oo ka mid ahayna reeraha leh intay ku dhex gaboobaan ayay waa dambe dar allah isaga bakhtiyi jireen waa runoo way qalan jireen oo way raran jireen hase ahaatee tirada joogta ayaa goor walba waxay ka badnayd qoys hebel tirada uu u baahan yahay sidaa daraaddeed xilliyada abaaraha iyo biyowaaga waxay reer miyigu dhab ugu mintidaan badbaadinta xoolaha kuwooda dhadiga ah hasha saca rida iyo laxda ayay biyaha iyo baadkaba u buriyaan maalinta ceel iyaga ayay hormariyaan jeer ay wabxaana laboodku darka ma soo galo weylaha iyo ariga doonka ah wixii uu jiilaalku jilciyo aroor dheer uma kaxeeyaane haddii la kari karo sida waayeelka iyo carruurta ayaa haama loogu soo dhaamiyaa xeryaha la deggan yahay ayaana biyaha loogu keenaayoo lagu waraabiyaa xilligaas oo kale dan kama ay yeeshaan awrta dibida iyo orgidu inay abaaraha raacaan haddii qaalmaha sabeenaha iyo ceesaamuhu ay u soo doogaanoo guga iyo dayrta xilli roobaad ay naftu ku sinto aynu dhab ugu fiirsanno arrinta ku saabsan reer miyiga soomaalidu sida ay xoolaha u kala jecel yihiin waxaa mudan inaynu xusuusanno mahmahdii ahayd dibiga doolood dhegihiisu wax san bay maqlaan indhihiisuse ma arkaan taasoo ah mahmaah in badan inooga iftiimin karaysa hiddaha reer miyiga soomaalida gaar ahaan qaybihiisa xoolo dhaqashada ku saabsan waxaa la yidhi maalinta ay kallan tahay oo beri oo kale la shubi doono habeenka ka horreeya lo'du waa isku wada midoo dhadigood iyo labood looma kala sooco waayeelka iyo dhallinyaraduba waxay ku hawshoodaan aroorinteeda iyo ururinta agabkii lagu shubi lahaa dar wadaan dawlis iyo wixii la mid ah rag iyo haweenba lo'da goor hore ha la arooriyo lo'da yaanyeesha laga kala iloobin iyo erayo lamid ah ayaa la isku gubaabiyaa taasoo ah oraah la isku tirtirsiiyo oo habeenkaas oo kale dhagaha dibiga ku soo noqnoqota kolkaas buu ileen lo'da wuu ku jiraaye isna farax kala bataa waaga berigiisana sugi waaya ha yeeshee barqadii kolka ceelka la tago ayuu candhuuf dib u liqaa markuu maago lo'dii uu la soo arooray inuu dadka la galo ayuu la kulmaa wax aan ahayn wixii xalay maqalkiisa ku soo dhacayay kaalinka iyo aagihiisaba looma oggolaado haddii uu ku soo dhowaadana sida dugaaggii ayaa looga yureeyaa kolba sacirmaan ama riman baa biyaha loogu yeeryeeraa isagana waa laga ceshiimeeyaa bur weyn bay kurayadu ku hor joogsadaan markuu soo qamaamana geesaha ayay baduugaha kaga dhigaan weli isaga oo la gees garaacayo ayaa wixii dhadig ah biyaha lagu rakaadaa oo qabaal loo buuxiyey loona midhif tiray kolba lagu soo duwaa goorbu oon la gorongolay biyihii ceelkana aan wadaan qurihii ku harin ayaa dibiga usha laga daaya dabadeedna isaga iyo dacda ayaa loo kala tagaa weli isaga oo aan haraadkii ka bi'in oo qaraaca ayuu iska daba galaa lo'dii uu la soo arooray lana fulaa kolka xalay oo dhan wixii uu maqlaayay iyo maanta wixii uu arkay sawkaaf iyo kala dheeri maaha waana sababtii loo yidhi dibiga doollood dhegihiisu wax san bay maqlaan indhihiisuse ma arkaan mahmahdaas dibiga doolood ayaa kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii waxaa gabay dheer oo uu tiriyey ku darsaday allaha u naxariistee gabyaagii caanka ahaa ee la odhan jiray cabdulqaadir xirsi siyaad oo yamyam ku magac dheeraa gabaygaas oo uu weriye ku magacaabay iyo weliba laba kale oo ay iskubar soo baxeen ayaa waxay xambaarsanaayeen dhaliilo xoog leh yacnaan uu u jeedinayo waagaas xukuumaddii soomaaliya ka talinaysay qayb gabaygaas ka mid ah ayaa isaga oo ku hadlaya magaca bulshaweynta soomaaliyeed wuxuu gabyaagu kaga cawday ballanqaadyadii quruxda iyo faraha badnaa ee madaxda dalku ay ummadda dhagaha ugu shubi jirtay ha yeeshee aan sida loo sheego u wada hirgeli jirin haddaba dibigii doolood ama dibigii wardheer isaga oo dadweynaha ku masaynaya ayaa yemyem qayb ka mida gabaygiisii wuxuu ku yidhi dibigii wardheer wuu maqlaa weli wanaaggiiye waxyeellada darkana wuu arkaa tan iyo waaqiise weylaha lo'dii uma dihnoo waa allow maqanee waxaruhu mareegtii qabkay kula dhex waasheenee faras wagaradkiisii go'ay yaan weli ku joognaaye gogoshii wiriiriga badnayd waa ku hurudnaaye daaraha wirwiraya iyo dhulkaa quruxda loo weelay haddii aanay dad weeheshada lahayn waa wax kumataa leh sacabkaan idiin wada tunnay yaad weliya moodeene in walgada barkeed naga dhab yahay bal aan isweydiinno dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a oo idinka imanaysa washington haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku talagalay
galanteeda ka caashaqu ma dhabo naftaydo ani dhamac maygu shiday ma isaahibu ani dhamac maygu shiday ma isaahibu dhalanteed ka caashaqu ma dhabo naftaydo ani dhamac ma igu shiday ma isaaribo ani dhamac ma igu shiday ma isaaribo qalbi dhaawac maanabi dayal kuma bogsoon kari qalbi dhaawac maanabi dayal kuma bogsoon kari anu igu dhex nooliyo igu dheelayaawo dheeldheelayaayo igu dheelayaawo dhaawac maanabi dayal kuma bogsoon kari qalbi dhaawac maanabi dayal kuma bogsoon kari anu igu dhex nooliyo igu dheelayaawo dheeldheelayaayo igu dheelaya adna adna adna ma aanad daadine nacabdhuumanaye dhalanteed runudayo reerkaan dhisaynaa inay yahay dhantaasho waadiga cidlada dhigay cidlada dhigay dhaxalsii iwaaye adiga cidlada dhigay cidlada dhigay dhaxalsii iwaaya adna adna adna ma aanad daadine heestaasi dhalanteed iyo codka fanaanka axmed saki ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo waa xuseen barre iyo sahre cidlo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
reerkaan dhisaynaa inay yahay dhantaasho waadiga cidlada dhigay cidlada dhigay dhaxalsii iwaaya waadiga cidlada dhigay cidlada dhigay dhaxalsii iwaaya